bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh minfele dhegeystayaal ha ka dhowaada barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo oo ah min kasta waqtiyadan oo kale idaacadda warsan kula dareertaan oo koley baa nagada doontee hamiinkii inka dambooy ee tartanka ooka oo idaacadda si toose unan ku daadihina maadaama bilowkii bila ramadaan ilaa hadda una barnaamijka wadahayna oo ka barnaamijka walibaa ka tartama doone oo tartankii inka dambooy dhamar doone xaafado shal ah halwadaag b iyo bardaale b mar lamaa toobusinkanaga xaafado uu ka tartankan dhexeeyay ee barnaamijka una ka gebagabeeyaana weliba iyana holwadaag b iyo bardaale b barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha imib ee barnaamij ala inta badan taabagelintiisa isku qeyb qaadan raadiyaha warsan iyo garab walaal iniga su-aalo muddadii tartanka dareeri waliba noo galansiyaasay jaamacadda b i u shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo saas oo kale dhiniga isgaarsiinta taleefanada noo saacidaasi xaafado xaqiijiyaan intii khadka ka jaran iyo in kale lamada xaafadood oo ka nasiibkan weelatay inta barnaamijka guutaan muddadii soddonka maalin hadareer unika gebagabayna halow hulwadaag
halow raadiyo warsan halow bardaale
halow raadiyo warsan ciidan mahadsantiin sida qiimaha le wakhtiga ilaalideen mar dhow su-aal ogeya gudagala doona balse weliba marka hore siyaana lamada abwaan waa jaakole iyo cali inta warqado in shal furna walisan ku codsadaan xaafado owkiisan la safantiin intan in shal sheegtaan cali eh
bardaale
jaakole hool wadaad hayo warqado hortin yaalan shal fura jaakole cali
yes
waayahay xaafadana cali xaafada
bardaale b
bardaale b waayahay bardaale b iyo uu ku su-aalaan koreyta ka bilaabo doona oo ilaa raala ka nagada xaafado fursadiyo siyaana kubacda su-aalaha gudagalaan halow hulwadaag ha dhowaada dareenkin iyo telefoon ambaralaasin kula xiriira hooba jiraan
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ذلك إلهي تبارك وتعالى يا محبه تعطوك المسلمين الإليان تقاليال في إذاعات راديو ورسن iyo gruubka oo dheer oo garab walaal oo taabijliyay tartanka ka baxaya idaacadda warsan taaso kale haddana may dognaha geliyaan gruubkii tartamaayo xaafidooda wadaag oo dhab la haray intaha deerkii yaa may ammaan eed iyo dulmuun leh hawloo hadalka gaadi aanan kala dheeradaana taageerayaalkana sharafta leh may baani kala xiriirto lambare otal eh lambarka koowaad isooyi shan iyo sisabe konton kow sagaaliyo sade hadaan marlamaadkanaga shan iyo sisabe konton kow sagaaliyo sade lambarka lamaadana dhowseeyaa shan labaatan iyo laba konton kun iyo sagaal lambarka lamaad ama dhowseeyaa shan labaatan iyo laba konton kun iyo sagaal lambarka saddexaad ma dhowseeyaa sideed toddobshan bidi sideed bidi sideed sideed toddobshan bidi sideed bidi sideed lambarkan ku dambeeya taageerayaalkan aan isla xiriiri karan ma dhowseeyaa bi bir hal toddobaati toddoba bidi lama haddeen marlamaadkanaga bir hal toddobaati toddoba bidi lama idaacadda warsan eegeyda mahadsiisin walaalayadan berdaalmay balena ha dhawaada
halo xaafadda bardaale
halo raadiyo warsan ha dhawaada dareenkii
bismillaah ay hamar hamar halo
xaafadda bardaale majer
aa mar mudinadmakasu buuqa noo yaraa bardaal
aa awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu salaam kudib uka oo eh tartankii finalka mayba uka inta eed iyo eed unkuma mayba unkuma nagaane horta een, ka- een, dadka oo gud- guddiga ka sangasaabgelyahay garab walaal iyo shaqaalaha idaacadda dhammaan iyo jaamacadda b i u maybasnilana iyadiyo masintiin jazaakum allahu khayran een, tan kale ee, uu ka maybaan iyadiyadan ku dhawaanay walaalayaalkaana balwadaag iyo dhammaan intii una na taageeraasa een, tan kale mayba faday intiana inta kusii lambere oo yohna kulhariida kuran taageerayaalkana dhaaliga oo hanin dhabar hanin dhabar adeegen ee, lambarka koowaad oo ah furaashay liid sumici shan labaatan kow sagaaliyo lama haddayna maadlamaadkanaga liid sumici shan labaatan kow sagaaliyo lama lambarka kale suun may waa todoba afartii li todobaatii li eber lama haddii aan kala marlamaad todoba afartii li todobaatii li eber lama ee lambarka kale hormuud isuna sagaalo furaaga siyeetii kow afartii shan afartii sagaal markanka dambe kan hormuudkaan ka nabo sagaal siyeetii kow afartii shan afartii sagaal lambarka kale santalka isuna lama labaatii kow konton sado tomon madinka dambeysa laba- lama labaatii kow konton sado tomon mayba sinilana walaalayaalkan hulwadaag adhawaada gacmo furan waa ka dhawaada mayba inta unkumahadnaqay shaqaalaha warsan ciidan maasintin
waayahay eedan mahadsanyiila madax xaafadood su-aalogyaa gudagala doona soo horeysanka sheegaba barnaamijka tartanka oo ka iyo weliba ka gebagabeyaanee lamada xaafadood waa holwadaag b iyo bardaale b xaafadibadeeda lamadan xaafadood oo ka tartamahayaan iyo kaalin koowaad tartankii eh, bilo ramadaan dareeri galaasa xaafadi lukubadi lamada xaafadood ee uu ka tartamahaya kaalin lamaad galaasa xaafada kaalinta saddexaad takabatin weli waaye xaafadii salaamey salaamey e oo xalay iyana kaalin saddexaad difaacati barnaamijka qaabkaas yaa nagada doonta xaafadii badeeda lamada xaafadood tolwadaag iyo bardaale weliba galase kaalin koowaad xaafadii lukubadina kaalin lamaad hamiinkii xalay weliba difaacatay kaalinta saddexaad xaafadda salaamey ee marka qaabkaas iyo barnaamijka ahaada doona ee, lamada xaafadood wali ku cusbaan tartan qiimo leh tartan kudaysho leh tartan gunaanad fayle waaldhadi yaa ku codsadaana intii iyo nidaam iyo ixtiraam ilaaliyaan barnaamijka hordhac shay buuq iyo qaylo badan iyo kuweerahayta xaafado wali ku codsadaan inti yaraayaan xaafad kasta wali xaq ninka lataa inti hal mar un weerna madii su-aalo weydiiyaana haddiina dheegu ay halkaas mar xaafada ku wareejiyaan oo xaafado kale iyo sii doona saas oo kale haddii walbuuq eh ama walhadalada ah xaafado dhinishoo ku kooyaan eh, dhibcooyin isku mid ah iyo kuwada jarada doona oo ilaahay raala ka nagada su-aalan koreyt oo ku waliba ka daafuraane xaafadda bardaale b halo bardaale halo radio warsan
bardaale dhaga fura su-aalo koowaad ee tartanka uu ka waan anagadaasa su-aale koowaad oo chemistry ah walibaan dhiyaasa sidatan sheeg boqolkiiba antinotrogen ah ee ka jarta isku dhiska ammonium sulfate mar lamaadsin ka nogoy su-aalo chemistry walibaan dhiyaasa sidatan sheeg boqolkiiba antinotrogen ah ee ka jarta isku dhiska ammonium sulfate mar saddexaad xaafadda bardaale b su-aale koowaad oo chemistry hobsinkanaga waliban dhiyaasa sheeg boqolkiiba inta nitrogen ah ee ka jarta isku dhiska ammonium sulfate
bartanaa jire buuga tartanka darka hoo wal barti bajeecadaa la
hallow bardaale
halo radio warsan jawaabta
bismillaah Een, dhammaan taageerayaal iyo tartamayaal markiiba shuurayan kadib su-aalas jawaabtiye mayba habatay in yeete insha allah sumi isiyeed dhibic sade lama tumi tumi isiyeed dhibic sade boqolkiiba kanag
su-aalaad jawaabtaynaani batay insha allah sumi siyeed dhibic sade boqolkiiba sax iyo qalad guddiga
bismillaahi raxmaani raxiim og waliba waa hamiin faynale eh waana iyo tartamahayaan xaafado shal ee bardaale b iyo xaafadda holwadaag b su-aalii koowaad waliba laga bilaabay xaafadda bardaale b waana su-aalka mistriga ee hayti jawaabtii ku biyeen su-aalaaska mistriga ee too sax an hayno hallow holwadaag aloo raadiyo warsan jawaabta bismilah su-aalo jawaabtiyo bismillah nagadaase boqolkiiba samii afar dhibic lama kanag boqolkiiba samii afar dhibic lama sax iyo qalad guddiga su-aalii oo isku lahayaan xaafadda bardaale b gordo waayan waliba lan wareejiyay xaafadda holwadaag b holwadaag b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaaska mistriga hayti too sax an hayno mar haddii ka suhayeen lamada xaafadood guddiga
سؤالي كسوعتان لما ينسف سؤالي كسوعتان لما ينسف ويبا صور سينكو سافياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
su-aalii kemistriga hayti ee la weydiiyey xaafadda bardaale b ku jawaabi waayan oo gordo waayan waliba lan wareejiyey holwadaag b ayaana maku faa'iidaysana su-aalaas oo andhiyaasi sheeg boqolkiiba internet rejin ah ee ka jarta isku dhiska ammonium sulfate jawaabta mar haddii lamada xaafadood iyo gordo waayan mayba nagadaase boqolkiiba labaatan iyo kow mar lamaad jawaabta mayba waa boqolkiiba labaatan iyo kow
hallow holwadaag aloo raadiyo warsan su-aali lamaad ee tartanka uu ka dhiga anfura waliban dhiyaase sidatan sheeg magaaga halbeega lakacabirow saafinimada dahabka su-aalo kemistriyu waliban dhiyaase sheeg magaaga halbeega lakacabirow saafinimada dahabka mar saddexaad sheeg magaaga halbeega lakacabirow saafinimada dahabka فوق والبركي بجيء ذلك
hallow halwadaag
aloo raadiyo warsan jawaabta
bismilah n tartamayaasha xaafadda holwadaag su-aalo jawaabtiyo badkuseni mayba nagadaase insha allah karad kanag
jawaaba kanaga marnamaad mayba nagadaase karad
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo kemistri ah waliba la weydiiyey xaafadda holwadaag b su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen holwadaag b too sax eew lama dhibcood iyo saas ka heleen
والولاق اوكي واه هنديك هدا فيلمين ما قرتي nyaaw miya nyaaw ولما تبعود ووين ايه تو هاي اللي كل بي اوا في نار وين بقى يا كم جنبك Siga, tan kalena ii geeyey.
ما هدي وقت اللي كل بي طول وهاي اللي كل بي انا اسمها شاديو وصل مركا فرينتو او فرحنا ولا سوق وحاواي سوق يا أخي. عيالكو وقداش الفضوهاي داركيسو يدوا بجاج لكو كتابي yo iyo aawkana walasalhaashada may og reejow nankii dharkaas kuma qanyi bajaaj kuga tabi bacmidowa ka jara lambarka wayba kulharyasahe furaaga lama lixdan afar toddobaatan iyo sede sagaalin iyo kow nankii dharkaas kuma qanyi bacmidowdaas ka jara bajaajta kuga tabi ciyaalka adi ciyaalka goorta iska jartaana hadaba lambarkaas weydi hoorisoorma dokalka isagale okay way hay maha way hay haye warow
korta ula kudo-ay nankii oo ariisi dharhangadey mase ariisi dharhangadey haddana diimbo haka qaada hakaasha lung ogaan haddana bajaasha kukutabi kulley murug yar mahay abwaanka lankidi ku dheegin do-aa yar mahelna isun abwaanka uuka maadaama do-aadan oo sikasta ushelay uuka farhadda ama usila inkuu samaasalaa
hallow haye cali abgaanto idiin ba kareemayn gudidi
حتى ولدي ايش ارجع hodhisho kasiya
انت ارجع
hallow berdaale
halo warsan su-aala koowaad oo fiisigiisa dhiga anfura waa nagadaasa su-aala saddexaad ee tartanka uuka walibaan dhiyaase sidatan mayu rakaadka luuqeeyaha koowaad ee tubo furan oo dhirasha ayi boqol konton iyo todoba sentimitir markii xawaarahana ayi saddex boqol afarti iyo laba mitir bir second marlamaasinkanagoy su-aalo fiisigiisu waliba iskulaha berdaale mayu rakaadka luuqeeyaha koowaad ee tubo furan oo dhirasha ayi boqol konton iyo todoba sentimitir markii xawaaraha ayi saddex boqol afarti iyo laba mitir bir second mar saddexaad su-aal hubisiinkanaga fiisigus walin dhiyaasa sidatan mayu rakaadka luuqeeyaha koowaad ee tubo furan oo dhirasha iyi boqol konton iyo todoba sentimitir markii xawaarahana uu sa-iyey saddex boqol afartan iyo laba mitir bir second
bartayaa jire buuga tartanka gajeeladaalako beeg malfadaayo hoo wal barki bajeeladaalako
hallow bardaale
halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب فيها دون اسكتين ما يبوا ان شاء الله ان لما بغل ثم اتضب بلا يد سد هارتس kanag jawaabta
سؤال الجواب فيها دون اسكتين من اضافة لما بغل ثم اتضب بلا سيتي سد هارتس sax iyo qalad guddiga
su-aali lamaad oo la weydiiyey xaafadda bardaale b waana hayti su-aal fiisikas ee jawaabtuhu ku biyan su-aalaas too sax aan hayno hallow halwadaag
الو راديو ورحمة jawaabta
بسم الله سؤال الجوابتي هو بسجين ما يبنى قداسة إن شاء الله إن لما بغل ثم اتضب ببيع يد إن سؤال الجوابتي مرة ما صنع كنا ما ينقاسة لباتي كوكم تضو بغل تضو بغل إسيتم هارتس sax iyo qalad guddiga su-aali bardaale b ha ku noogaan waliba lan wareejiyey xaafadda holwadaag b holwadaag b jawaabta su-aalaas iyo ku biyeen too sax aan hayno
abwaaninta siyaana intay guddiga aan ka dhawaaqnaa hay cali jawaabta
meelka jawaabe
jawaabta تريد الصومالي ولا دمدي ولا دلدي ولا دبيد قلدي ولا شعور بكفضاء ولا دين لك اللي ولا دين تركلا ولا weero microfonka dhawaashay ولا أومد أنا الصومالي حساب إيه ولا هراء دمدي ولا هد النور ولا صغيرة ولا كبيرة ولا سرير فولة ولا دريرة ولا جنازة ولا أو إسبار كذا ولا شعور ويديو ولا استرق Microphone-ka taas.
hortiis yaale dhan meelo ya leelo ku oron haata mal aan wali usisan xisaabahay bakaas waaysan
abgan lamba walaa ku taksusay adina wala lee ka taksusay adina buwataba taksus iyo on muu ahaan qaawayay may weelase hee walaa ana lo ofalon jibaaba Mhm.
hayin kanag maya waajibada ku waqdaa waajib jaakole jaak wala dhufsay aan hayin kanaga lagu diibi
أنا فرنجي لا شيء عنه بغل وصل jawaabta
يا jawaabta la koofadeen م- ما يعجي جوز
su-aalaas jawaabtiya guddiga ku sugaan insha allah
waayahay su-aali fiisikska hayti ee iskulahayti xaafadda bardaale b ku jawaabo waayeen waliba lan wareejiyey xaafadda holwadaag b holwadaag bna saas oo kale maku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtay mayba nagdaase boqol iyo sagaal haartis mar lamaad yaa ka naga jawaabta mayba nagdaase boqol iyo sagaal haartis
waayahay cabdulla idan mahadsantaa su-aalaha dararat waliba iskulaha xaafadda holwadaag hallow holwadaag
الو راديو ورحمة su-aali lamaad oo fiisigiisa aan diyaar garoobaa walin dhiyaase sida tan mayu rakaadka luuqeeyaha lamaad ee tuba hirin oo dhirasha iyi lixdan iyo todoba sentimitir markii xawaarahana iyi saddex boqol soddon iyo siyeed mitir bir second mar lamaadsiinka nagoy mayu rakaadka luuqeeyaha lamaad ee tuba hirin oo dhirashana iyi lixdan iyo todoba sentimitir markii xawaarahana ay saddex boqol soddon iyo siyeed mitir bir second walwadaag b mar saddexaad hoobisinkannaga su-aalo waatii lamaad ofiisigiisa oli bandhiyaasa sidetan mayu rakaadka luuqeeyaha lamaad ee tuba hiring oo dhirasha iyi lixdan iyo toddoba sentimitir markii xawaarahana iyo saddex boqol soddon iyo siyeed mitir bir second
bartayaa jire buuga tartanka been mal fadaayo hoo wal barki bajeecida la
oo holwadaag
halo radio warsan jawaabta bismillah onoo ee tartamayaasha xaafadda walwadaag su-aal isjawaabsiyo guddideyn may baxgadaase insha allah lama dhibic lama boqol konton iyo lama artis kanag
lama boqol konton iyo lama artis sax iyo qalad guddiga
su-aali lamaad oo fiisikisa waliba la weydiiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag b holwadaag b su-aalaas jawaabtay oo ku biyan too sax anhayno haloo bardaale
halo radio warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجوابتي حدين اسكدين ما يبوا شنبولي أفر ديب أفر سيد هارتي
kanag jawaabta
سؤال الجوابتي حدين اسكدين ما يبوا أفر بول شن شنبولي أفر ديب أفر سيد هارتي sax iyo qalad guddiga
su-aali fiisikiska hayte ee ay wasulahayan xaafadda holwadaag b gorodawaayan waliba lagu rajiyay xaafadda bardaale b bardaale b su-aalaas jawaabtay oo ku biyan too sax anhayno
waarwaya telefoonka silent noo saar jawaabta
silent boy aniga silent saaran telefoon waa mayka jeedo jawaabtan hay may boortay sheeko sheekale ka sheenay sheeko tubudun waa mayka tagay sheekaha ka tagay xillo oo mahayta todobsaha miinam ee amalahaytilan oo xiliyaalka oo meana shansalisa shalaami shantaraal iyo dikootarka iyo meelo laha ka fiirsada jaryahayti lama cayaaraha fiirsaday todobsaha miinamihayti adalaamago fadis iyo walageeda dirbuwa fadheedayaha dirbuwaha dhammaysle habahi may aragay tubo oo jidka dhatiis laama gooyasi oo wali aragay miirkubaksin biyo finanliyin aragno tubidi may may bas ere usa hambatay hen tubidun hoos an qabana reer bay dhow hun durahana uu ka inta biin dhamaayo tubidi sus dhab an si toloosa amalahay tay us sidii an hayo waa ka kabaray hay hay hay waa ka kabaray hiraabtay markun dadka dareeray madus arag war kooyaa kooyaa kooyaa ha uu deeraanin anta ka dhamaday uu ku hornan hayn isan dhan baab afadeena biisan dhamaayo faday may ba kutustay usa hambatay oo tubida an qabda fan in reer bay dhow biyan dhamaada fadan abwaan waarowna afka jara
haya jawaabta horan gudagal dubidaas way qabada dhe maatilankaas weel hanay wawiin ma
cali
تبيلما مالي مريان تبيسكال كنت بيسو بيان يوم اللي mikrofonkan dhoo mikrofonkan dhoo هان تبيسكال كنت بيسو بيان مري كول كول اي اي ولا مريان هان تبيل مريان مايا كول دي يو تبيل مريان كاي جاي مايا جيت كل كول
shtaakole
فريقه فرحقه بذا وانا بعملوه لكن الجارة ويبا فوق تبعها بجاج انينتيس هاتبا بجاج لتيه يا بعملوه لكن الجارة فوق تبعي وفي عيالك إيه هبرتي بقى قوتين السجارة دينا لها قالي باسلها جيب الله أعلم هاتبا لكن وي هايا ويبا كل حاجة يسيه لمبارك أنا تكين سيبه دولة ويبا فراغة لمع لحلين أفر طلباتي سد سلالي كو يقول حري رسا لركاس ميلك وزارة هتبك إنسان أب أب أب أب أب.
jawaabta guddigaasyan
waayahay su-aalii fiisikiska haytay ee xaafadda holwadaag la weydiiyey gorod waayeen bardaali biinisaas oo kale ma ku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtay ma baa nagadaase su-aalo odhayaasi mayu rakaadka luuqeeyaha lamaad ee tubo hirin oo dhiradeena ay lixdan iyo todoba sentimitir markii xawaaraha uu siiyey saddex boqol soddon iyo sideed mitir bir second jawaabta lamada xaafadood haddii iyo gorod waayo may banagdaase saddex boqol toddobaatan iyo sideed dhibic soddon iyo shan haartis mar labaad saddex boqol toddobaatan iyo sideed dhibic soddon iyo shan haartis
su-aalaha dareerta weliba iskuulaha xaafadda berdaale halo berdaale
halo raadi warsan raadiyaalkan oo gaabya holwadaag iyo berdaale raadiyaalkan oo dheeraya hana deerahay dhawaaqiyo suubiyahayan codsiyan oo atantaas berdaale su-aal taariikhaha siinka dareerta welibaan dhiyaase sidatan sheeg sidayo inshal horeeyan duulaamadii ama khasawaadkun ha dareera kow duulaankii banuqaynuqaaca duulaankii khandaq duulaankii badar duulaankii xudaybiya duulaankii banu nadiir duulaankii banu qurayda marlamaad siinka noqoy berdaale su-aalo waatii koowaad oo taariikhe welibandhiyaase sidatan sheeg sidiyoo inshal horeeyen duulaamadii ama khasawaadkun ha dareera kow duulaankii banuqaynuqaaca duulaankii khandaq duulaankii badar duulaankii xudaybiya duulaankii banu nadiir duulaankii banu qurayda mar saddexaad khasawaadka hadareera sheeg sidiyoo inshal horeeyen kow duulaankii banuqaynuqaac duulaankii khandaq duulaankii badar duulaankii xudaybiya duulaankii banu nadiir iyo duulaankii banu qurayda
bartayaa jiree buuga tartanka garkaa ku galdaalko beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeegaalko
halo bardaale
halo raadi warsan jawaabta
بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد dhamaan taageerayaal iyo tartamayaal kadib madida shuuran su-aalasiyaasada batay dagaalka kankuuriyada bahayay bederhay baynuqaac binu nadiir axzaab iyo binu binu baynuqaac beder kow midabka jare bederka jare lambar kow qaynuqaac binu binu nadiiru binu ahzaabkan kale qurayd xudayfa
wakhtigiin qaadateen halow sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydii xaafadda hol- waa xaafadda berdaale b berdaale b su-aalahaas jawaabtii oo ku biyanto sax aan hayno halow holwadaag holwadaagna dheegwayti iyaanoo ku gudubaana guddiga siyaan
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee hayti sheeg sida markaas iyo inshal horeeyaan duulaamadii khasawaadkan ee ha socda duulaankii banu qaynuqaac duulaankii khandaq duulaankii beder duulaankii xudaybiya duulaankii banu nadiir iyo duulaankii banu qurayda kanag
jawaabta may baanagdaase su-aaliya hayti taas su-aalla la weydii xaafadda berdaale ku jawaabu wayti holwadaagna saas oo kale maku faa'iidaysana su-aalla taariikhya hayti maynan dhiyaasaysadun sheeg sida markaasiyo inshal horeeyeen khasawaadkan ama duulaamadan duulaankii banu qaynuqaac duulaankii khandaq duulaankii beder duulaankii xudaybiya duulaankii banu nadiir iyo duulaankii banu qurayda mar haddii lamada xaafadood iyo gorda waayeen sidii inshal horeeyeen duulaamadaas mayba jawaabtay annagadaase mayba aan ku horeeyey duulaamadaas kow duulaankii beder lamo duulaankii banu qaynuqaac sadde duulaankii banu nadiir afar duulaankii khandaq shan duulaankii banu qurayda li duulaankii xudaybiya mar lamaad jawaabta may baa kan ku wadhaayay duulaankii beder tan lamaad duulaankii banu qaynuqaac tan saddexaad duulaankii banunadiir tan afraad duulaankii khandaq tan shanaad oo ah duulaankii banu qurayda tan lihaad oo duulaankii xudaybiya ah
su-aalaha daraarta waliba iskulaha holwadaag halow holwadaag su-aali lamaad oo taariikh ee dhigaan fura walibaan dhiyaase sadatan dhacdooyinka ka saabsan nololi rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam sheeg sidiyoo inshal horeeyaan kow jeexitaan hebidka rasuulka lama guurshay khadiija bintu khuwaylid saddex dhimashadii awshay afar dhimashadii aadis shan dhimashadii abooshay li safarkii shaam use labahi adeershay mar lamaad siinka nogoy xaafadda holwadaag su-aali lamaad oo taariikhe walibaan dhiyaase sidatan dhacdooyinka ka saabsan nololi rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam sheeg sidiioo inshal horeeyaan kow jeexitaan hebidka rasuulka lama guurshay khadiija bintu khuwaylid sadi dhimashadii awshay afar dhimashadii aadis shan dhimashadii abooshay li safarkii shaam oo uselabahii adeershay mar saddexaad hobasiinkanaga su-aala dhacdooyinkii ka saabsanay nololi rasuulka salawaatullaahi calayhi wasalam sheeg sidii oo inshal horeeyaan kow jeexitaan hibidka rasuulka lama guurshay khadiija bintu khuwaylid sadi dhimashadii awshay afar dhimashadii aadis shan dhimashadii abooshay li safarkii shaam oo uselabahii adeershay
bartayaa jire booga tartanka mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaal
halow halwadaag halow raadiyo warsan jawaabta
lah su'aalo jawaabtii waxay ku sheegnayba nagadaase insha allah kow tan koray damee nagadaase dhamashadii awshay tan lamaad dhamashadii aadis tan saddexaad jeexitaankii hebitay tan afaraad geeridii qabooshay tan shanaad safarkii saam tan lihaad guurka khadiija bintu qubayl
kanag
mar lamaad waana kanaga dhimashadii awsiyan koray tan lamaad dhimashadii aadis tan saddexaad jeexitaankii hebitay geeridii abooshay tan afraad tan shanaad safarkii shaam lihaad guurka khadiija bintu qubayl
sax iyo qalad guddiga
su-aali lamaad oo taariikh ee waana la weydiiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas to sax aan hayno halow bardaale
halow raadiyo warsan
jawaabta
su-aalaas jawaabtii adduun iska daynaba nadaasa insha allah dhimashadii aabsheeg jeexitaankii hebedsheeg iyo dhimashadii aadis safarkii shaabu sii adeersheen been tan kale dhimashadii awooshe iyo guurkii khadiijo
kanag
may baan kuuraytay tan kuwaad may waa dhimashadii aawshe tan lamaad jeexitaankii hebedka tan saddexaad dhimashadii aadis tan afaraad safarkii adeershe iyo shaaman been tan kale oo shanaad may waa yeena dhimashadii awooshe tanka dambaysa oo guurkii usii khadiijo sax iyo qalad guddiga su-aali horwadaag iskulahayti ku jawaab wayti bardaale biya lan wareeji bardaale bi su-aalaas jawaabtuu ku biyanto sax aan hayno
ayay ku faydaysaa sanaabwaninta iska dayadin mikrofonka dhowow
kan yoona ma aragaan weli kajeed ma ogaan koow dhimashadii aawshay كو دمشدي او جي اها لما سفرك الشام سفرك يا
ها طواق وصدا فهمت ليلة صدا هاي ميكروفون كان داو سدي جهتانكي هبتشي بدر بدر مكجاتي ما هي aragtada u jawaab dhammashadii aadis jawaabta waa hee badarkiin ka jarta soy Besh- dhimashadii aadis hal had dadkaas dhamaystira dheh afar anishaani walay ka daraasan ka dara lamaada ma iha
kow dhimashadii awshay Maya. miidi fudol ka miidifudolka bilaawdeen canan lama sheege lamada kun iyo dadkan sheege awshay iyo ays ishiidey haye jacolan wareeji haye waayahay eh, su-aalaas jawaabtiya guddiga
su-aali taariikhda haytii ee lagu weydiiyey xaafadda howlwadaag ku jawaabu waayeen weliba lan wareejiyey bardaale b iyona maku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtee midba nagdaase kow dhimashadii aawyey lama jeexitaankii hibadka seddi dhimashadii aadiis afar dhimashadii awoodyey shan safarkii shaam us-ambahi iyo weliba adeeryey tanlihaad oo ay guurka khadiija bintu quwaydiin quwaylid mar lamaad yaa ka naga jawaabta kow dhimashadii aawyey lama jeexitaankii hebadyey seddi dhimashadii aadis afar dhimashadii aboodyey shan safarkii shaam usii adeeryey ambahan iyo tanlihaad oo ah guurkii khadiija bintu quwaylid
waayahay cabdulaahi eedan mahadsanta su-aalaha dararta waliba iskula xaafadda bardaale b halow bardaale
halo raadi warsan
raadiyan oo dheeraya weli raadiyahana deerahay ihtizaaska isu suubiyahay ama ah, halama dhiyahaye su-aala koowaad oo biology aan diyaar garooba walibaan dhiyaase sidatan sheeg magaaga noolaga aan kuwiin ee hal unuglaga ah mar lamaad sheeg magaaga noolaga aan kuwiin oo hal unuglaga ah mar saddexaad bardaale sheega magaaga noolaga aan kuwiin ee hal unuglaga ah
برتنا جري الفضاء هو البرتي بجيغال
halow bardaale
halo raadi warsan jawaabta
bismillaah allaahuma wafiqna aljawaab su-aala saytu jawaabtii hadduun iska dayni maybua kolerba taxifola kanag jawaabta
kolerba taxifolia sax iyo qalad guddiga
su-aali biologiga haytay ee la weydiiyey xaafadda holwada xaafadda bardaale b su-aalaas jawaabtay oo ku biyeen xaafaddaas too sax aan hayno howlwadaag halow halo radio warsan jawaabta
bismillaah nooa tirtamayaasha xaafadda walwadaag su-aala jawaabtii oo bixiday meeda nagdaash bacteria cod ka koran qaad kanag bacteria sax iyo qalad guddiga
su-aalii bardaale b la weydiiyey gordawaayeen xaafadda holwadaag b yalan wareeji iyoona maku faa'iidaysana
mar haddii kasuwaayan abwaaninta furtusiyaan hoob iyo biology wala ku baradeen sheeg magaaga noolaga aan kuwiin ee hal unuglaga ah
aan hoo abwaan weeru ah hoon iska day in badan- mikrofonkan dhawaa weero eh, in badan biology horta walaaha la rarabsaday eh, maybu waa eh, magaa su-aale oo haytay sheeg noolaga ankagiin oo hal unugliga ah mayba nagadaasa markii aan ha ku shuurayay oo faarax xuseen haadiyo abwaan weero iyo haskan- maskan daradeen mayba hambatay su-aalaasa jawaabtiya ee ni ata nibiri
nibiri haye bismillaah unoo ee tartamayaalka xaafadda cali koronto Ii sheegi unoo ee tartamayaalka xaafadda cali koronto su-aalas jawaabtiye maduun ha ka fikirni waana ha weydiini goobto ha shuurayni insha allah allahuma wafiqna aljawaa- ja- jawaab may nagadaafe
haye haye cali jawaabta jawaabtas may nagadaafe jeer jeer jaakole
أنا بلوي أنا بلوي على جاية أولا طبعا كل مريولة بس لك تعويان waayahay guddiga ku sugaan sax iyo qalad amana jawa su-aalaas jawaabtiya su-aalii biologiga haytay ee la weydiiyey xaafadda bardaale gorodwaayan holwadaagna saas oo kale ma ku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtay mig baa nagdaase maybal ereya acid bulaariya mar lamaad yaa kanage jawaabta maybaa nagdaase acita bulaariya jawaabta maybaa nagdaase acita acita bulaariya
urioo maaha maadooyinka ka jaro maswal nool horta wararida
bahal oo dalka gaalada dadka ku kula wareeno oo marnayda ku soo warayno mani widi masgaaladu masgaaleed masgaaladu masgaaleed
su-aalaha dararta waliba iskulaha howlwadaag halo howlwadaag halo warsa
su-aali lamaad oo biology dhigaan furo waliba dhiyaasa sidatan sheeg magaaga lankasaw cilmiga kumad ee barashada xayawaanaadka ee ku hadlow habdhaqanka xayawaanaadka mar lamaad toobasiinkanaga horwadaag su-aalo biology waana tii lamaad welibaan dhiyaase sheeg magaaga lankasaw cilmiga kumid ee barashada xayawaanaadka ee ku hadalow habdhaqanka xayawaanaadka mar saddexaad sheeg magaaga lankasaw cilmiga kumid eh baradowka xayawaanaadka ee ku hadalow habdhaqanka xayawaanaadka
bartayaa jire buuga tartanka darka beegmal fadaayo hoo wal barki bajeecadaal
halo holwadaag halo warsa jawaabta kanag sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda holwadaag b holwadaag b jawaabtii uu ku biyeen su-aalaas to sax ew walina markaas saas ka helena lama dhibcood
jaa kore babay okay baab ugu baab wa iska dhiigo siyaha wa ismaru waasin kowle kotab uga gooy baa laga baxe yaa oogua gooya faniina garabaa jabaa kii koo oo afyaalku heesa jari gooya faniina garabaa jabaa yar ooga oogu bilaayo maligaa disgili kowle hol wadaag aha busta kee lama dhibco bilaayidin jeed may lama dhibcooda siin haaya to waybaa seenikayhe waybaa siinka dhibay laanka aadinjeeri la eraayo bajaajta oo jaarada ee wadaaw yasinka dhibi dhibcada kale way baaseen dhikayhe m t h ka oo doctor dhaahirow aha hoolada ay wado ya bosta ay kiyay foolba kobo ay ku rooraysa aryaad ahey
barohe arantame maraayta korontii jawaabtiisla diide jaakodii jawaabtiisla weele maduun galanga la qaade oloogosa faniine ya maraayta ka alashan iyo e maybwa dadku intay hunduraayaan hunduruda kaa horeya
besa marka dam waa inu uurgadiyaa allahu akbar iska ngaadima uningdafteedaniyo
barohe maadaama barnaamijka gebagabay uu ka shaakiyaran ka dhex tuur dhegeystayaalka amaka sheekad intirhingeernaniyo horta hal odsiyaa dhabo mikrofonkan jesay hal odsiyaa dhabo boora oo fokadaa horta hal odsiyaa dhabo walaalayaalow ilaahay ku obsa soonsoonga laka jara noogni moobilkay dhawaatay afarsaa dileedsiyan an lahay noogi guruubkan oo dhaafa ilaahay ku obsa waa niituuga ilaahay ku obsa boqoltumi afarta iyo karaa dhahaada inti aan sanwaabiyahayon masansanta tuugahayon guruub oo dhaafa guruub guruubkan wayo dhaafe
baro sheekadii derbega sheekadii derbega microfonkan dhaw sheekadii han dhimarka
dadjenlahayamayba dirbilanka sabaray ganjeel aadin hayn
ganjeel artista oo maylan sheenay aadin hayn ganjeel ganjeelyaalka lankasaay ee oo ufulka rasmiga haaye ki bakhaare ee ka ufulonya sabari ufulki maarangna kaysiyey ha waa ko ganjeelkina buluuga ka waali meelila ka sabarahayona derbuu dadka meelila ka jari mayba leere yoo dhanga lahaa foofi ganjeelkun lanka isku tega fasahanya leere walaa ganjeelna ma ee derbi ka sawiranyiin kuwa burusa ha qaaday kuwa ula ha qaaday kuwa shiida ha qaaday kuwa ganjeelka yarayahay haano qufulkee ka mashquulsanyiin meeluusa ka sawarnaa derbiga gafdhoohan gaf qufulku ma jaba weleyin tartar maha qufulke hooyooku madahay mabadhagaagna maylayba sulumeeha yoo fiirsadaha isku suranya laankan walaga insurimi maylare walyar ma aha laanku ama kastoo dhimirshii fayliya leerena adama insurante leere dadkunga liyaa baneeri oo ganjeelku inte lahar biyaha anko ufula jibiyaan koona dirib ganjeelka reeha furaashiina aniha jaabkee ka jari kii hoona la taabiyahay furaagana ani jaabkee ka jari kii yoon ganjeelkee furburyahay ana la inta in qoyan oo furmi yaraana
hayati kale oo babaayiga
babaayiga tukudurana kinhaaya habariyartashiya mayamayba karsadeen ambuuli karsadeen ambuulida maylon waayo saliidlaka aam habarti mayba erte ani maskan oo saliidlaka helow haayo haye maskantaasininsheemo ida aaday mayba yaale erte ihe burigo oo jife ka jara mayaala buraago oo jife ka jara yaal tayaha mayna isku hele buri inkasaana no buraago buraago oo jife ka jarya ida aaday yaale isiga laha qaaday waayahayse laha qaaday wal isgalnay iska weelana ulaha qaaday anin jeega horan qaaday isboorsiye ana si rooro manka aadee gale intii ka reeba reebeayaan ana jifigiya jeega haka shubday hayow kuwa horta dharbaan ka bilaabay aa sudbaada idamay ku moodna ma in dharbaanyahay to haye ba rooru roortay ku daba galaya e boorasoo idila galay doqi doqi banaaka fadhiyaan yaa mankaya toostay dogaalki markan usiga qowdownaga ini suba ma jar may halaawe may may may ku halaaytiyo wartan aw oo bara matan tan waana waliyaada soo badaana shinsheega isinba iila tumaasan ee leeyusa yaada buraagiya ka mashquulay la harbi ahayta uskan jif uma hadhiyo yarata ku noogdi markiiha ku daaliya markuu hanaga tay mees arte lankun seeka faham siyaasa intii buraagun adag ku noogdi dogaalkuun adag kiin fahmaaniya is arte intii banaaka suurintee wali artay harkanow jikanow hooganow seekin gale dogaalki may ka aalahayan aytanka ka aalahayan harkanow jikanow hooganow seekin gale yaana may kuwada harka sinyiin jiga sii sinyiin hooga leyina hana seewela jifugun fahmi rijaalka dogaalki walla aayahayo ka aalahayan laanka hoy dayustina shubdhe may un oo roogno wariyaya hortaan walka aayasaya leyin dogaalki isuuna may hasku gooyay ha ini oo qaabkeeda haka biifadi usan sheeg waan dogaalkana an fahmna nyonyalo gadiyo danta dhow dayus yeeri nyonyalo gadiyo danta dhow dayus maanaa nyolnyol gedi af ii hoos eedi donto dhow eri yoo bahadheeya sidee waali nyolnyoli gediidi donta dhooshi butimaahaadhiyan jeeghanka dhiyan jeegshi ha galate markan lanki waleere ba idaasoo lanku uni halahadalaane baw lanka sidee ka bahi yeedi markumay baleere isku bari owka hiraabtee laka jeeyey usuun idiyaroy ambuuladiya suba kusugaha ogda si laka baryow male maskan kale sheente waliyartay markaan ولو هان لي هرتها انت انا اريد ان ار اديهن ان كدهان بهاد ادين به هرتها هان انا اريد انت انا يا اديهن كدهي سيدي كبتيان جيبي جيجينو واي هاي علي iyo jaakola isina min la mashaakil san ku faday oo kama daa barnaamijka gabagabeysan sii doona su'aaloogi horan sii guda galay su'aalaha darar doliba iskulaha xaafada bardaale b su'aalan waa tii koowaad oo juqraafi halo bardaale
halo raadio warkan su-aali koowaad oo juqraafiya dhigaan fura weli bandhiyaasa sidatan sheeg sunaamigii inka xooga badanayo oo kudhii adduunyada casriga dalka usa kudhii lama taariikhda usa dhii maalinta bila sanadka iyo dhulgariirka sababay cabirshay marlamaad siinkanagoy bardaale waa su-aal juqraafi ah sheeg sunaamigii inka xooga badanayo oo dhii dunida casriga ah kow dalku isa ku dhihi laba taariikhda usa dhihi saddex maalinta bilo sanadka afar dhulgariirka sababi cabirshay mar saddexaad hoobasiinkanaga su-aal wali bandhiyaasa sheeg sunaamigii inka xooga badanaaya oo dhihi dunida casriga wa dalku isa ku dhihi taariikhda usa dhihi maalinta bila sanadka iyo dhulgariirka sababay cabirshay halo bardaale
هلو راجل jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال جوابتي هون اسكدين ولبا نغراسي سونامي مغاشي ولبا لاري سوماترا ودنك انجوتي لواتي لتي ديسمبر لمدكمي أفرتي سغال دبي حال مغلتيود قردل غريرة يانا كدي
kanak
سؤال جوابتي هون اسكدين ولبا نغراس دونتي sunaamiga magaashay sumatra wadanka indonesia labaatii litii december lamada kun iyo afartii walibana ku dhigay sagaal dhibic hal magnitude oo oo dhulgariire
saxiyo qalad guddiga bardaal mar saddexaad ka nagab codkiina kor qaada
halo raabi warsan bardaale jawaabta ka nagab
su-aala jawaabtii hoon isdayn waliba nagadaase sumatra yan eray sunaamiga magaashay wali ku dhigay wadanka indonesia labaatii litii december labaatii litii december lamada kun iyo afartii Ab- bo cabirkana waliba hay kun iyo saddex boqol kilomitr
wakhtiga sinkadhi eedan mahadsantiin fursadoon sansiini cabdulaahi saxiyo qalad waqtiga
cabdulaahi soo waayahay ee su-aali juqraafiga hayti ee luweydii tartamyaalka xaafadda bardaale b jawaabtii ku biyan su-aalaas to sax an hayno hallow halwadaag halo radio warsan jawaabta
bismillah onooya tartamayaasha xaafadda dowladeed su-aalas jawaabtii oga sideeni mayba nagadaase insha allah wadanku isku dhihi mayba indonesia mayba dhiyay lamadii kun iyo afartii labaati afartii december sagaal dhibic hal yahay cabirteena saxiyo qalad guddiga
su-aali luweydii xaafadda bardaale b gorodwaayan holwadaag b yalan wareeji holwadaag b su-aalaas jawaabtii ku biyan to sax an hayno haya juqraafiska filistiin abwaaninta cuntada lanfarna jawaabta jawaabta mayb ama dhulgariirsiis dhanba meenaa mayb warq abow lamba roor walay ku galo isu geliyaa mikrofonka afkagtoosi dhulgariir sidiis dhanba lan abrow imale lamba reed la ku ogaado kora fagda hore lamba roor walay ku galow ya geliyaa haye tan lamaas xaafadow xisaabtiyaha ku shuurayaaya aha malaraaisa taariikhdii iyo leer ma taariikh xisaabtiyaha ku shuurayaa taariikha kushe iyo kush- ee, ku shaqeeyaa meebela fada xisaabta laku shaqeeya taariikhda laku shuuraya dabdabo nolosha iska saasa kala kala fada xisaabta ku shaqeeya taariikhda ee, ku shuuraya cali he
أنا هرتا دول جرير ميل كدي هرتا ميتر إن قال إسقاط في منهات ما ما ديجو كبام معرضة مرن هيلي ما لو كديك أرفع يكون لب كشيك إسقاط ديجو كبام هيلي ما لو كديك أرفع يكون meelkadhii hore roogtay تنلمت أي ade بكيريا لو ما يجي من من هزيد موينه Mm.
تنلمت دد كون الجري وريرين بردالة
آه، فرينتو فرحد ليبل بعمليتو للإيد كجرة يا بجاج لخوكتابي بهراس ويهاي لانكي بجاج آه، بع- بعد أسكو مقناشي لاركك الجرة هتبت إيوي ويبا كل حري لي لمبركة فراغ لما أفرتلي أفر طلباتي سجأ sagaalii koow ya kuweydiyaasha dhariiyeedkii ciyaalka iyo aadii walaa lakajara taawiya ee bahara lakajara ilaahay iyo seefogaaya walaalayaal afgaanka fareentuunkana nagow nooge ho isan heleen maha ka hariiriyaasan eberli halshaan labaatan konton siyeetan i kow ho isan heleen lambarkaasaa ka hariiriyaasan dhaxtaal kubacda guddiga sii doona natiijada waa jawaabta su-aala sintibi
waayahay su-aali taariikhda hayti ee luweydii xaafadda bardaale ee ku jawaabu wayti waliba lan wareejiya xaafadda holwadaag b yaana saas oo kale ku faa'iidaysid wayti su-aalaad jawaabtay meba nagadaase dalka indonesiya ku dhihi taariikhdama haytay labaatii ilitii december lamaada kun iyo afartii cabirka dhulgariirkaasna mayb waa ee, sagaal rebter mar lamaad yakanaga ee, dalka induneisiya kudhii taariikhda may bahaaytay labaati ilitii disembar lamada kun iyo afartii cabirka dhulgariirkaas sababina may buwaa sagaal rebter ee, jawaabta may baa hadhowaaytay xaafadda bardaale oo mar ee, si toose unku jawaabo fadhi balse qalqal iyo suubidi taariikhda ee dhulgariirka sababi waa cabirka dhulgariirka sababi ee xisaabta ee markaas ee sagaalka hirtar iyo markaas waayan oo tiro kale iyo ku sheegeen balse inta kale saxen oo indonesiya eran ee labaatii litii disembar lamada kun iyo afartiiya ku jawaaben waa sax balse cabirka dhulgariirka sababiya gorado waayan
waayahay cabdullaahi eeda mahadsantaa si aday bashaagtay bardaare fursad saddex jeer siini maadaama qalqal badan suubiyan saasayoona fursadda ka dhaaftay su-aalaha dareert waliba iskulaha xaafadda holwadaag halow holwadaag halo warsan
su-aali labaad oo juqraafiyan diyaar garooba waliban dhiyaase sida tan sheeg dhul gariirkii aan ka xooga badanay ee kudhi dalka mareykanka kow magaalada usukudhi lama taariikhda usadhi maalinta bila sanadka iyo cabarka dhulgariirka mar lamaad siinkanogoy holwadaag waa juqraafi sheeg dhulgariirkii inka xooga badanaay oo kudhii dalka mareykanka walala siinkufaday magaalada usukudhii taariikhda usadhii maalinta bila sanadka iyo cabirka dhulgariirka mar saddexaad holwadaag su-aalo sheeg dhulgariirkii inka xooga badanaay oo kudhii dalka mareykanka magaalada usukudhii taariikhda usadhii maalinta wali hayti bila sanadka cabirka dhulgariirka
bartayaa jire buuga tartanka darkaa ku gal bartayaa jire beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaa la
halow holwadaag
halo raadiyo warsan jawaabta
bismillah anoo ee tartamayaasha xaafadda ololaad su-aalasiyaabsiyaabasijeynimeybanagadaase labaati todobadii maarso kun sagaal boqol lixdan iyo afartii magaalada alaska cabirka maybwa sagaal dhibic lama ector vector
kanagba
marlamaatoona kanaga labaatii todobadii maarso kun sagaal boqol lixdan iyo afartii magaalada maybua alaska cabirka sagaal dhibic lama rector
sax iyo qalad guddiga
su-aalii juqraafiga haytay ee la weydii holwadaag b jawaabtii oo ku biyan su-aalaastoo sax nhaynu
halow bardaale
halo raadiyo warsan jawaabta
su-aala jawaabtii hadduuna iska dayna maybua labaatii sideedkii maarsa kun sagaal boqol liibii afartii maalin jimaace magaaladana alaska cabirseena may bahay sagaal dhibic lama kanagba hector
kanag
su-aala jawaabtee may banadaafe labaatan sideedkii maars kun sagaal boqol liibii afartii maalin jimaace magaaladana alas- alaska ee may bahay isuna ee cabirkana may bahay sagaal dhibic lama hector
sax iyo qalad guddiga
su-aali xaafadda holwadaag b iskula hayan gorado hayan waliba lan wareejiyey xaafadda bardaale b bardaale b jawaabti uu ku biyan su-aalaas too sax an hayno
mikrofonka dhawaysay su-aaluntan cilanka sheega faday dhamadi Mhm.
george w bush yahay isula sheega faday mikrofonkan dhawaw george w bush yahay su-aalun an lan kala sheega faday maqaw isuna dhamadi lanki oo buugi isugu dhamadi iyo hafiis iyo lanki marasaseeda iyo la sheega qoraan
haya asxaabada saaxiibada kale si
seleri yeler yeleri haa muxuu wali nin erlemi fadaa dhulgariirkaas dhulgariirka la nagtay
aadan jan aadan jantar cilan barku hay
Sekali meleeyadan janda ay lambar ku hagaare.
su-aalaas guddiga ku fadaana jawaabtiisa
waayahay su-aala juqraafiga haytii ee la weydiiyey xaafadda holwadaag gorda waayan waliba lagu wareejiyey bardaale bardaalama ku faa'iidaysana su-aalahaas jawaabtay meba nagadaase magaalada dhulgariirka usoo kordhiimay baledaya san francisco waa san francisco taariikhda mayba haytay tumi siyeedkii abriil sanadka kun sagaal boqol iyo lixdii cabirka dhulgariirkaasna may bahaayay siyeed dhibic saddex rigtar mar lamaad iyo kanaga magaalada maybaledaya san francisco taariikhda tumi siyeedkii abriil sanadka kun sagaal boqol iyo lixdii cabirka dhulgariirka may bahaayay siyeed dhibic saddex rigtar
eeda maasanta cabdulaahi su-aalaha dareerta waa su-aal xisaab ah berdaal biya iskule laakiin inta berdaalan siina jaakol iyo cali iyo dee mugi sheekooyinka lakalahay ku fadaan cali he sheeki loo faday sheekiya bashal ee microfonkan dhawaaw aad horaa leeh sheekiya bashal ee too sheege metoni dhiidya sheege
awalkiinka dhiinata adduunyaa
kasi walkala ninshaagmaa toni dhiidya sheege
wal dhankii dhiinad wal dhanna roogi ee tayna aadin walkiinka dhiina ninshaagno walakii sheege caduweerow eh walani dhiya ha subdhe madun toni dhiidya sheegay n duha miina diligi waxusalanike nawalgaawo
n ee cali oran gudugal xillo oo aan roogi magaalada muqdisho istunto yahay numa jaar caama jaray wa mi muqdisho naasaaday uudiri idaan waa idaan ka dhaladi waa anugu isku dhaaftida anuga jaar caama jaray
oo istunta ekoo gardornaay ayna gardanaay
ana lay gardarnay ana layna gardahay isgad aan istumay waan ana lay garday ana layna gardarnay dhalinyaro asxaab ina hasla kayile hadday idda kuwa may may galay miga la diri ko idde baahan marne gugulita sew jaadki nusko ha qaadi meeriin jaadki madiyan idde koy jaadki galanta ana kaaysa jaadki ba waay waan haysa waldi surmay gugulda madiyan qaado la haysa la qawadaalay gadiye lafaar amuko nok an takarama tosha qaade min no gugul hibil hibil wah maysa duu ekiri toshisiiyo se weelasu jaad oo dhumiyo war cali masnuuga ee taw jaas admidi kabada jaad toshisiiyo tooshaa qaade jidkaa qoodirid jaadka weyjaay jaadka weydiya galanta kaay
microfonkan dhaw weero aadan jantar ay lambar ku hay ma inku diidinsin markun ma jar
may koy meel ana jaadka aan yakoy dhalinyaradii beeray namay jaadka oo dhamay jaadka weydii faday ogaadow wah cali kulada jaadka koo dhamay aqloomadii oo galanta koo dimiyeen qaayda la kenyoon ani oo dhan ay weydiiyeen madi unu noqne may faneenay derbigo jaakol encourage
أنا وقت وين قدر نايتي
baafin Lan ma koowaad.
jartaa baafin ma فر jartaa بلا مقبيها baafin ma jarta tookudan jaakol Ya, ya.
ya baafin ma jarta ما ما bajaajtii ishee kadiya ma هاي هاي Ah.
أفر بلا مقبي Mhm.
تيب وين باكو لنا سجال ألوك Haye.
ولا نجي جلنا مدن هرافي مدن عبد الله وكويلوكا Mhm.
مثل قولوا أبا أبا يا رجل كيف عليك على على كيف عليك على على- على على كهاجي لي على كهاجي ما أنا محمل آه آه آلة ت- كهاجي واه أنا أنا عارف فاهم ها ها بقرا وأبا هذا وقت فوق على قرعتين مهم.
هي هي قرعتين أب ها هي كهاجي أنا. ما ما ما أبا isma Nin hindho baraasoo ma aad?
hindho ashin ku hayne
وراو عليه بلنين Haye.
أفر ميل أم سبع أو haye
مقرع عنه واه ما يو أي عادة هاي تماس هليجها يكليجها هتروجها هيك يوم بهير جريه كبقرع على أنتوس علامي كي أبلغ علامي ثاني لك لك لك haye قرتان ولا اسمها أرني كله Mm.
كده كونه دوقة هاي siyatin jarahay haluga susuray waay haluga harakooda waa siyatin jaro marka gabartood yaraa laka dari oo hanuun yar qatar eh baasharaas ariito madan ariito madan subbaadaliyawa ariito madan idaara baashariyaasha way foordee hoy ala hordey dogogna may may may guusatay adu adina may harti waaytay foorda lagu diri madan rijaalka waa oobkahaatow rijaalada waanday walmasuubiyaasaya ummanka waaniya wax xunna ma samaynayso qumanta hartigii usilay masiiray shareeray dogii masiiri masiiri ma afoorta weylayaa foorba waana askarahay habi usa waardiyaga iyo idda reedka way baryeelay gaba masiira did ariitada alashe aluugalay suubiyaasamaariga oogkaasoo madan way galay geedba habartin geedba an oogkaha marsho injeedaha isku baak walaagi anta ha galaday boorsadii iyo walaagi askarti aha oogka marsho injeedna meel inta injeedna oogka habaryaana oogdaba kuhana ahan idaha waakaya nabadaga yaa microfonkan bahag geed bacdi madiiba xaafado baali ilay jiirleba hagooyaha yeedo madan idoo deriskee ka baasharaasa idiilay tartiib hagalay sariirta hoostiya galay usigii haa ayida baashalay sariirta dhulkaa jiifa wariirinka dhawahaaye marba awaalay helayaha hogaday baxar ariiti ilaa lisaa hasku baasharaasi banaanka banaanka kore lisaa hartiga ilayba camal usuu dhibaka jara sari hoostiya dhulaawtaa jiifad wariiriyaga buu reekan islaantii hagalaysa iritiga qataarati iriti qataarati hundus mad alla mad ariiti hundur ma galli madan hundote madan leelku lera madan way galay sidii nag oo yacni dabahagaw camal weel weela galli baroobay hooba oo magiriya kasaasi duuba kasaasi hee
كديس بعد تعبت لي كركي لي سألي ولي ولا ولي ولي ولا عندك ولي اللي- كركي ولي عندك اللي اها ما كورمر ما ما ما قالوا زوم ميزان من الجنة اها كركي مدن س بالليبة بالله الأول يا سيدي لي خرانته خرانته آه، خرانته كده يلا جبته آه.
جبتي سيري خانتو مع البيوجي كده كده Bubaa! Ah, iyay fahaa faabo fayl iyay faarabuuto saasan la yeera iyaa rihid هاي
dooyshad meelka dhamaan هاي هاي اذا Ah, ما gegsi loo haywaan Waa iyay yahay.
faamo fayle faarabuuto saasan la yeera kii انت في لا تارجي مركوس haa
waayahay eeda mahadsanta jaakole su-aalaha dareerta waliba iskuulaha xaafadda berdaale halo berdaale
habow raadi warsan su-aali koowaad oo xisaabe dhigan furo walibaan dhiyaasee sidatan gacanka banoona haddii la kordhi lama sentimitir bedkana usa korrow waa ama korri saddex boqol konton iyo lama sentimitir kaji baaran lama hataba raadi gacanka banooniga ka hor anti lan kordhiina sentimitir hang mar lamaad siinka nogoy gacanka banoona haddii la kordhi lama sentimitir bedkana meybaa korey saddex boqol konton iyo laba sentimitir kaji baaran lama hataba raadi gacanka banooniga ka hor inta lan kordhiina sentimitir hang mar saddexaad hobasiinkanaga bardaala su-aalo xisaabo gacanka banoona haddii la kordhiyo laba sentimitir bedkana miba korey saddex boqol konton iyo laba sentimitir square hataba raadi gacanka banooniga ka hor inta lan kordhiina sentimitir hang
ਬਰਤਨਾ ਜਰੇ ਭੋਗ ਠਰਟੰਕ ਦਰਕਾ ਕੁਗਲ ਦੇ ਮਨ ਫਦਾਇਓ ਹੋ ਵਲ ਬਰਕੀ ਬਜੇ ਲਗਾਲ
halo bardaale
habow raadi warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب ونوية ترتميا شحافة برد على بي سؤال الجواب كي مبهني بتي إن يأتي لها صوت إن شاء الله ثم dhibic shan iyo centimeter kanag jawaabta
jawaabtamay banaadaase tumun dhibisin shan siyeed centimeter sax iyo qalad guddiga
su-aale xisaabta hayti ee luweydii tartamyaalka xaafadda bardaale b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno halow halwadaag halo warsan jawaabta
boqol toddobaatan ili centimeter
kanag
boqol toddobaatan ili centimeter sax iyo qalad guddiga
su-aalii luweydii holwadaag waa bardaale b gordawaayan wali baalan wareejiyey xaafadda holwadaag holwadaag b jawaabtay oo ku biyeen su-aalaas too sax aan hayno
mar haddii ka suwaayaan lamada xaafadood guddiga
سؤالي كسويتان لما ينسف سؤالي كسويتان لما ينسف ويبا صور السين كشاف ياسي قدق سؤاله ورسن قدق سؤاله ورسن
su-aali xisaabta hayti ee luweydii tartamyaalka xaafadda bardaale ku jawaabi waayeen saas oo kale holwadaag iyana maku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtay may banagdaase li centimeter mar lamaad iyo kanage su-aalaas xisaabtiya jawaabta rasmiga may buwaa li centimeter
waliba iskulaa holwadaag halow holwadaag halo warsan su-aali lamaad oo xisaabe walibaan dhiyaase sadatan bedka oogada saddex jibaarana ya e boqoli konton mitir iskuweer haddaba raadi dhirarka xagalgooska saddex jibaaranaga mar lamaad siinkanagoy bedka ogaada saddex jibaarana ya e oogada saddex jibaarana ya e boqoli konton mitir iskuweer haddaba raadi dhirarka xagalgooska saddex jibaarana ah mar saddexaad bedka oogada saddex jibaarana ya e boqoli konton mitir iskuweer haddaba raadi dheerarka xagalgooska saddex jibaarana ah
bartangaa jire booga tartanka darkaa ku gayn malfadaayo hoo wal barki bajeecadaala halow halwadaag halo warsan jawaabta
bismillaah wanoo tartamayaasha xaafadda loodaag jawaabtiyo isku deyni may banagadaasha insha allah toddobaatan ishan centimeter kanag
mar lama toona kanaga may nagadaashe toddobaatan ishan centimeter sax iyo qalad guddiga
su-aale xisaabta hayti ee luweydii xaafadda holwadaag b jawaabtii oo ku biyantoo sax aan hayno halow bardaale
halo radio warsan jawaabta
su-aalaas jawaabtay adduun iska dayn maybua tuma i lama dhibic labaatan iyo afar mitir kanag
su-aalaas jawaabtay adduun iska dayn maybua tuma i lama dhibic labaatan iyo afar centimeter sax iyo qalad guddiga su-aalii xisaabta hayti ee holwadaag b gordo waayo waliba lan wareejiyay xaafadda bardaale b bardaale b iyana maku faa'iidaysana cabdilaahi jawaabta su-aalo jawaabtiye may baa markaas nagadaase oo jawaabo badan ama sade wejiya latoolan ku jawaabo kor jawaabta may baa nagadaase siyeed dhibic li mitir ama siyeed dhibic lixdan iyo shan mitir mar lamaad yaka naga jawaabta may buwaa siyeed dhibic li mitir ama siyeed dhibic labaatan waa siyeed dhibic lixdan iyo shan mitir
bartangaa jire wal barki baje
halow bardaale
halo warsan su-aali koowaad oo diini ee dhaga anfura waana nagadaasa su-aali toban iyo saddexaad ee tartanka ooka waliba andhiyaase sidatan sheeg magaaga qofo qori kitaabka lankasow aljabra walmuqaabala iyo weliba wala uuse caankahay intii uuse aas aas marla mahadsiinkanagoy su-aalo diiniyu sheeg magaaga qof ka qori kitaabka lankasow aljafra walmuqaabala iyo wala uuse caanka haay intii use aas aas mar saddexaad su-aalo waliba iskulaha berdaaleh waa diini sheeg magaaga qof ka qori kitaabka lankasow aljafra walmuqaabala iyo wala uuse caanka haay intii use aas aas
bartayaa jiree buuga tartanka fadaayo hoo wal barki bajeeladaal
halo bardaale halo holwadaag halo warasab holwadaag faa'iidaysiga jawaabta
bismillah suaalasiyoobiskujeynimay baan agadaasha insha allah abu cabdullaahi maxamed ibnu muusa alkhawaasimi kana holwadaag kana
ooba marlamaadkanaga may nagadaashe abu cabdullaahi maxamed ibnu muusa alkhawaasimi mayna caankahay xisaabta sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii haytii su-aal diini ah waana la weydiiyey xaafadda bardaale b bardaale b oo barnaamijka su-aalaas jawaabtiga ku dhiisanhayta ee langweri waanda dheegi waayeen waliba langweri jiya xaafadda holwadaag b holwadaag b jawaabtiga ku biyan su-aalaas too sax ew hal dhibacood oo faa'iide ah
هالولاق هل بعض وعاجل لقي برحدة بول جماعة اوكي يا ترتيب كيلو قاتل يكون في الآن آهي
سؤال
ماذا أصابك يا صاحب حتى لا تكلم وين ميكروفون كان ضاو ماذا أصابك يا
تكلم
ما انا مسجلنيني ان شاء ما ما يشوف اردي ما هذا راح يطوب ما يقدر سؤالا كانك
ما يقدر ما يقدر ما بهذا راح يطوب كان لندر ايد لان انك تقول وري يا
su'aalaha daraarta waliba iskulaha xaafadda holwadaag halo holwadaag halo warsan sheeg caalamkii muslimkahay ee ankohorey oo ka takhasusay cilmiga falsafada iyo wala use ka waafaqsanaay faylasuufkii weynaay ee la erajari afladhoon marlamaadsiinkanogo sheeg caalamkii muslimkahay ee ankohorey oo ka takhasusay cilmiga falsafada iyo wala use ka waafaqsanaay faylasuufkii weynaay ee lankasajari afladhoon mar saddexaad sheeg caalimkii muslimkahay ee anku horreeyay oo ka takhususay cilmiga falsafada iyo wala use ku waafaqsanahay faylasuufkii weynaay oo la erajari afaladhoon
bartayaa jiree buuga tartanka berkaa ku gal bartayaa jiree ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy buuga tartanka berkaa ku gal bartayaa jiree buuga tartanka berkaa ku gal bartayaa jiree كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا ايكو بني اللي بعدن ايه اللي بعدن ايه تنك بابانيا اللي بعدن ايه اللي بعدن ايه تنك بابانيا دين مالفدايو هو البرشي وجيل غالكون دين مالفدايو هو والبركي بجينا لكوي مالفدايو والبركي بجينا لكوي مالفدايو والبركي بجينا لكوي حلو هلوداك halo warasab jawaabta bismillaah wanoo tartamayaasha xaafadda holwadaag su-aala jawaabtiyo bisideynimay baan agadaasha insha allahu tacaala abu reexaan albaahuun may baana kuwaafaqsanahay cilmiga oo xidiga
kanak mar lamaa toona sanaga abu reexaan albaahuuni may baana kuwaafaqsanahay cilmiga oo xidiga sax iyo qalad guddiga su-aalii diiniga hayte ee oogan damboytii tartanka ee bilo barakaysan waana ees ee tartankii uu kafeenalaha holwadaag biya la weydii holwadaag bi jawaabtii oo ku biyantoo sax aan hayno halo bardaale
halo raadiyo warsan jawaabta
raadiyo warsan su-aala jawaabtee mahay waayahay eedaa umahadsantiin ee sax iyo qalad guddiga iyo natiijada su-aalaas jawaabtay cabdulaahi xuseen
su-aal inka dambeyti oo haytay su-aal diini ah oo la warsay tartamayaalka xaafadda howlwadaag oona ku jawaabo anadsi ka faa'iidaysi alan hordhika tartamayaalka xaafadda berdaale b oo yoona si sax un ku jawaabayan su-aalaas jawaabtii ah haddii aana sheega maybwa lankaasee may la eraaya magaashay abu yuusuf yacquub ibnu isxaaq abu yuusuf yacquub ibnu isxaaq yalankasaay mayna kuwaafaqsanay faylasuufkii caanka ahaa ee la eraay afaladhoon ini lambarada korna falsafada iyo oo lambaran riyaadiyaadka ini lambarada korna falsafada iyo oo lambarana riyaadiyaadka mase maadada xisaabta lankaso
waayahay su-aalogii meelaha gebagabeyn tumiyo afarta su-aal hayan ee lamada xaafadood guddiga ayaa ku sugaana natiijada ilaa xilligaas abwaaninta ku wareejiyaan insha allah
maxaa haysaa ama una dhammaysanay natiijadii iyo wala fiiriyaana isinleyo mahore dhamaystamada ku jeer aan buugna miihi haanshina miihi ya meelka fadayhi macnaha saaxiibkaygii koronto hallo shaaki lama shaakil ku fadaa oo diin haayte koorn godoobaayte godoobsha nin sii haato laakiin tan lamaad nin gudayo hadda koronto kuwa fadaan tan lamaad ya sheekada lamaad kii lana una koronto far tifada akriye taas godooba nin haadas laakiin Okay.
tan kale kuwa fadaan dhalinyarado saaxiib ana afar ee may iifada jireen amanko isla bari jireen iyo oo qaltooshayn isticmaaleen hamiin hamiine ka mid eh si Himada ishisee ka mid eh.
haa hamiin hamiine ka mid eh si ishisee koysadaayeen may ku sheekaysaayeen tuug tuug tuug tuug xaafada kooyid ah min hore hibay hibay tuuga gal iyo ka sheekaysadaan isha koysadaayeen dhalinyaradii sadi ku mid eh hundurti iyo fool hundirin ku mid eh afartii hundirin koo ma ka hikaada uskaadan ka tooshkii ha qaadi iskula gali intii iskulaha ku baxay yameer ay tuugu dilbiga ka digo arag ha ku digo runtii iskula iska reebi tuugi mankiya ibiyaha gali meelood a aftiin ilan kana iskula iska reebi tuugi mankaa feeri sadi hunduraan koy manka gal wada ka jarha aruursa in dadku hunduraan qabijeysaan mudis manka gali isuna tag tagayri ilbaabka qoodi kora qataar ku geli nimanka dariishada gabdha gobraa hebel hebel hebel hebel hebel hee kahaw may jaro tuuga manka siinka jara shalkana shal buu yidhi maduunta diidiyo mankii bogduu halkii toosh isu yahay dalbajo mashaagna war tooshka niindhiib suuna dariishada furama erle derbigaska dhejiya maduunta diidiyo lama derbiga si sarga derbiga inka dareero marba darbaan asbadan dhaca eh kadhaga was ali ano wari aay tanga ya ku weerow yaabka hooye ani dhawshi ani dhawshi ada si sheeg wadan raabti waa kee ka bari mudi waa ka bariya nankii duu daago reejiya isku fadheeyay waa kamadi bari lan welbi ilis bararsanta wah aysa kuwaaliyo adii waali ani tuugana tulun nang waraa hebel hebel usuuni iri toortiya iskudhukada iifadi ho kaw waraa maya oo tuuga manka jar yartu irita kuwaayo isin dhan isin dhan irita kuwaayo tuuga nisin tusayo iritiya la kooyo daayaalkii waa sadheer tuuga inta kakadu siiye yoon afikri lan lagu sawir soo gabi jeysanared wali badhar haay wasagaysanaa ka dhigan darkeed dhigi ugu wari isku baa nafasayn dhamaysideen
هكذا حديث الرجال والله waayahay eeda maasanta weerow ee wakhtigaasiin kadhi ee guddiga yasii doon natiijada balse war deg deg ee hata hadhi iyo ku horumaryaana dowladda maraykanka iyo liiska argixisada kuta- ku saartay sheekh mukhtaar roobow cali abuumansuur dowladda maraykanka iyo liiska argixisada ku saartay sheekh mukhtaar roobow abuumansuur oo ku mid tahay saraakiil sarsare al-shabaab abuumansuur yahay hogaamiye ku-xigeenkii al-shabaab saas oo kale meba marnagaday afhayeenkii al-shabaab ee soomaaliya waxda arrimo dibadda ee maraykanka iyo aan xaqiijiday v o a intii uu mansuur laku saaray liirk- liiska argixisada caalamiga meebana madashii dul saarnaaytay shan milyan oo dollar abu mansuur iyo sanadooga inkada dambooy laada lahaa intii is wadahadalo hoose kala jara dowladda soomaaliya islamarkaasina horgufa hadhaga li hogaanka sare ee al-shabaab iyo usa sheekh mukhtaar roowa oo mansuur yaa la sheegay intuu isa murunha shaldhagali hogaamiyihii al-shabaab ee la dilay abuu zubayr kureed markii dhowr arrimood iyo isku qobsadeen oo ku mid hayti saraakiil ku tirsanay ururkaas oo la dili taas yana sabab an hayti intii isa gooni ankubaha kooxda al-shabaab is oona sannado dhuumaalaysaday baadiyaalka gobollada baa iyo bokool majara warwar aho kubahi dowladda federaalk soomaaliya uu ismadawiinahku ay maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo ka eedan liiska argixise ee laku saaray sheekh mukhtaar roowa oo mansuur saas oo kale mukhtaar roowa oo mansuur iyo isuuna dhiisheen jarna warwar aho kubahi walahi warar ee arrintan ku saabsan ee dowladda maraykanka dowladda soomaaliya oo mansuurba wararkaana dambe berye iyo barnaamijyadan iyo ka dheegi doontaan insha allah guddiga iyo ku wareejiya iyo natiijada xuseen
بسم الله الرحمن الرحيم waa haminka inka dambeyti barnaamijkani tartan aqooneedka oo lan qobday xaafado shal ee magaalada baydhabo xusnow sa'ad la socota intitan bilowdii hamiin soon lama hay ramadaanka ilaa iyo ooka kan mayba haytay maybaa meelo kuwada tartamaayana dhammaan xaafado ku shal yaalan ee magaalada baydhabo walow xaafado qaarni oo anshax xumo iyo ee, barnaamijka laka dhaha aragay xeerarka iyo shuruucyada in yaala idaacaddana yoo qobdeen saasay kugu degeen doonti tartanka ee, xusni waa fiinaalihiiyo teegano tartan aqooneedka bilobarkaysanati ramadaan oona qobdaasi idaacadda radio warsan kaasoona taabageliyaayeen walaalaha garab walaal iyo oona kaaladayeen dhinaca su-aalooyinka iyo soo diyaarintiyo jaamacadda b i u baydhaba international university runtii eed eedaan ku mahad celiyaan madaxda iyo maamulka iyo macalimiinta jaamacadda b i u saas oo kale ma intan ku mahad celiyaan haddiiuna ana guddiga garab ee, walaalaha garab walaal dhammaan suxufiyiinta ka howlgalaas idaacadda radio warsan oo runtii juhdi iyo dadaal dheeraada inay la suubiyaano hamiin kasta meelan ee, hanay kala jeedan saas oo kale ma intan ku mahad celiyaan dhammaan tartamyaashii xaafado shisha lahaayeen oo ku qayb qaadadeen sida asluubta iyo sharafta badanayti ka dhahanayti ooyo tartankii handaadihiyeenoo han kuwada qayb qaadeenoo han dhafareen saasoo kale may mahad mudana dadweynihii na dhegeysadayeenoo oo idaacadda ka taxanayeenoo la socdeen iyo dhammaan inta idaacadda f m sheeh deerasi s w mise f m ahaan in dhegeysadayeen iyo oon meelo unku maranayna ee, ini jari websiteka idaacadda radio warsan leto oo su-aalooyinkii hamiin kasta bahaayeen yaa si toos ahan tabiyaasi oo live stream ahaan bulshada ku nool ee daafa dunida iyo kash- kala socdeen ee may kaloo inta mahadweyn un ku jeediyaane ee dadkii iska xilqaami sanadkii lamaad barnaamij kun qobashadiis iyo taabagelintiis iyo fangarayntiis haana soo shal ee anoo insha shalbiyaana waa dhammaan walaalaha garab walaal ku bilow guddoomiyaasho ilaa iyo xubintii onka hooseyta meelaha garabkiin guula allaha gala ee xusniow waa hamiinada inkada dambeyti xasaasiga lahayd yaa ka jarni tartan aqooneedka bilbarakeysan ee ramadaan ee hamiinka kan ameba miiskii microfonka idaacadda radio warsanka tartamayana lama xaafadood oo fiinaalaha han gudubeen waana ha ku gudubeen sama fiinalkii hamiinadii ha dhaafani hadhiyi masalaka gobda idaacadda radio warsan lamadaas xaafadood oo shalhaayeen tartamyaalka xaafadda berdaale b iyo tartamyaalka xaafadda holwadaag ee saas oo kale oo ka mid meelaha ku muujiyaan lamada tartamyaal waa tartan wacdaro leh oo runtii la ero karo mahadhiina tartan lamid ah intii hamiinadii tartankan ha socday waa ma- mayba mucjisin lahaa xaafad oo ka tartamaasi oo hal dhibcodna hataa aan la koyn walow faa'iidaba haato taasay may muujiyase runtii inay dadaal iyo suub yeeno weli karaansho ayaa ha jawaabeen su-aalooyilu warsaday laakiin yoo nasiibka saacido waaye meylana weligeyn unku cajistaan oona anku nii jabtaana dadaalkin dadaalka sii dara walow farisku is ororo ulala sii dhoow haddaanan sii dhaadhaca mase sii gudagala natiijadii oo kiyool shalkooyan tartamyaalka xaafado oo kiyo ka tartamaan idaacadda radio warsan hana soo shalhaayeen bir daale iyo holwadaag haddaan kasii horumara dhinaca natiijada iyo dhibcooyinkii la kooyan tartamyaalka xaafadda berdaale b sida caadadinin haytiba xaafad kasta may xaqan lahayta ini la warsada su-aalooyin deeraan ilaa iyo todoba su-aalood meelo xaafadda berdaale b oo kiya laku warsada su-aalo deeraan oo xaqan lahayan ilaa iyo todoba su-aalood meelo soo maabanjarna haba yaraatee hal su-aal oo ku sheegeen su-aalogii todobada haayeen oo la warsaday saas oo kale xaafadda berdaale b nasiibka maka saacidna mase mansuurta gelina inayoo la helaan hal su-aal oo faa'iidaysi ah saas dhibcooyinka guutaanyoo la kooyan tartamyaalka xaafadda berdaale b oo ka maybuwa eber dhibcood mase eber yo la kooyan tartankii oo kiyoo kale tartamayaan walaalasho tartamyaalka ee xaafadda howlwadaag haddaanan sii gudagal dhinaca tartamyaalka xaafadda howlwadaag yoona saas oo kale may xaqan la haayana ini la warsada ilaa iyo todoba su-aalood mayna si nadiif ah kashaan dhawaana todobadii su-aalood oo la warsaday lama su-aalood ku mid ah mayna saas ka helaana afar dhibcood saas oo kale xaafadda tartamayaasha howlwadaag may nasiib aan helaana ini su-aali lihaad oo xisaabtahayti si ka faa'iidaysi ah gesho hangmarta yoose toosana uun ku faa'iidaysadeen xisaabta sayti lamadii su-aalood oo yoose sax aan la koogan natiijadoona hayti mase dhibcosho hayti afar dhibcood ka darsadeen hal dhibac oo faa'iide ayoo ku lukooyan dhinaca xaafadda berdaale b guutaan dhibcooyinkii oo lukooyan tartamyaalka xaafadda howlwadaag oo ka meebanagdaana afar laka dari hal oo faa'iidaysi ah meesaaska lakooyana shan dhibcood oo nadiif ah tartankani oo kamaha ka idlaaday oo faynaalihii kaalinti koowaad ka galay tartamyaalka xaafadda howlwadaag walow xaafadda berdaalniyaan aan gaabsanay su-aalooyin la warsaday jawaab habyaano laakiin nasiibka saaciido waayey yoona saas ka galeen kaalinti lamaad maynas fiinaalihii tartankii biluun barakeysanaayd haniin socodii ka guulaysaday koobka kaalinti koowaad ka galay tartamayaalka xaafadda howlwadaag mayna kaalin lamaad mudana oo hagalay tartamayaalka xaafadda berdaale wabilaahi towfiiq tartanka intaninka
idaa maasanta muxudiin idaa maasanta xuseen sunisaas oo kale sida markaas is anfaafahayay natiijadii oo ku weliba guud tartankii bilan barakeysan hadareeray iyo weliba kooxooyinkii tartami uu ka mabaaneen dhammaaday tartankii muddadan bil barakeysan ramadaan idaacadda warsan kula dareertan oo weliba toban xaafadood oo a e b tartamaayeen oo iska nagadaayaan labaatan kooxood walina markaas labaatankaas kooxood oo ka kaalinta koowad dhangalay xaafadda howlwadaag b kaalin lamaad oo gali xaafadda bardaale b kaalinta saddexaad oo iyana markaas hagali oo abaalmarin gaawada doonta xaafadda salaamey e oo hamiinkii xalay haytay kubadeeda xaafadda howlwadaag oo ooga koobka ka guuleysatay dhegeystayaasha maybaa sheeganaya in tartanka unajeerada lahayna in uusa haniin hira gudoomiyaga gobolka baay balse safar usa ka muuqanyay oo weliba una ishaleelo waayna saas oo kale gudoomiyaga degmada safariya ka muuqanyay wasiirka warbarashadii saas oo kale weydini saas oo kale waayni mas-uuliyiinta kale waybaa markaas nin sheegayna in iyo ka mashquulsanyiin ama iyo ka jaraan diyaargarowga salaada tahajudka maadaama bilo barakeysan ee ramadaan gibowga dambiya marahayto weliba una fursad aan waayna in oog mas-uul usaanin hira barnaamijka kucudur daaradaana yaxye macalin yuusuf gudoomiyaha ururka garab walaal ama dhalinyarada garab walaaliya istuudiyaha xaadirka ee iyo weliba saaxiibo kale oo tiimka garab walaal ku tirsan dhammaantii oo kamidba waqtidan la deerana in gabagabadii iyo guntii iyo gunaanadka barnaamijka iyo ooga ogaadaan islamarkaasna iyo barnaamijkii muddada dareeray ee kor iyo kula dareereen waana taabageliyaayeen meel oo ku isu ka dhammaaday ama natiijada oo ka sadii ee haanbahaas iyo andhoo ka haayeen yaxye macalin yuusuf iyo hadhawaaye gudoomiyaha ururka garab walaal ee barnaamijkan taabageliyahay kelmateeyey ee isu markaas ku ku haboon barnaamijka iyo weliba gebagabadiis yaxye hadhawa ugu dambeyn
bismillaahi raxmaan raxiim cabdulaahi iidan waxsanta weli mahad isku leh ilaahay meel raacinshaada nin kasami halbal oo meel raacinshaada dadaalkii dheeraa laha b weliba inta meel raacinshaada mahadan ku nagay guud ahaan shaqaalaha meel raacinshaada raadi warsan oo unka orey agaasimaha idaacadda hilaal sheekh shuceeb anoo shashal qaadan shaqaalaha idaacadda oo waqtisho meel raacinshaada geliyeen soddon maalmood ciyaaro kora walibasan lahaa hambalyo hambalyo tan kale waliba insha allah inta hawada salaan mariyay meelrahay guud ahaan walaalaha garab walaal meel kasta rogan dalka iyo dibadda walibasan lahaa siina guulaysateen waliba larahay laa shukran ala alwaajib waajibaadku mada waajibaadinkin islatina gudateen taasoo kale waliba meel rahaa inshaagaada guud ahaan mahadnagay oo hambalyadan daray labaatankii xaafadood oo ka tartameen meelraasha tobanka hafood baydhow oo lan shal saaray a e b guud ahaan waliba la hambaliyee kaalinta koowaad xaafada galle waliba waxa uu ka sakhaas aan ka hambaliyay sababtee dadaalkii iyo intaa ka deertii meelalaha meelaraha sheegay xaafada howladaag b hambalyo hambalyo xaafada kaalinta lamaad galle oo hayti birdaale b saas oo kale walibasan laasiin hambalyo saasoo kale wali hambalyo indaray xaafadii kaalinta saddexaad gali salaamiy e yaan waliba lahaa hambalyo ana oo inshal saaran mar guud ahaan intii ku qeyb qaadatay barnaamijkan waliba san lahaa sanadkan sanadshii ilaahay meel raacin sheegada nabad i barwaaqe nideersi insha allah waliba san lahaa guud ahaan hambalyo asahaaba insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
yaxay macalin yuusuf oo ah gudoomiyaha garab walaal guud ahaan barnaamijkii tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo iyo intaa gabagabayaana se horey cabdulaahi iyo yaxyo xuseen sheegeenba lamadaas xaafadoodii oo ka dambeeyeen barnaamijkii tartanka oo muddo soddon hamiga oon hawadni arrimo xafladda iyo qaabka barnaamijkaasi abaalmarinada lambiidoona iyo xaafado wahweeradoona oo ahnas sheegadoon hoo idhaaraala kanagada guutaan barnaamijka intaa gebagabeeye walibase gaara inka mahadnagaane oo si hagar lahaan ee barnaamijka darta aqooneedka raadiyaha warsan bilown dhabar adeeg xooga muujiyay dhiniga farsamadan oo saacidaayay maxamed xuseen faliir oo runtii intaanku mahadnagaan kaalin lixaad le ku qaaday barnaamijka tartanka owka cabdulaahi jecelow iyo saas oo kale an mahadnagay oo barnaamijka daadiintiis kaalin weyn ku qaadaay abwaan jaakole iyo abwaan cali kolonte iyo abwaan weerow saas oo kale yoona mahadgaara injeediya maadaama muddadii tartanka hadareeri iyo dulqaad iyo meeleraay dadaal dheer inay muujiyeen taas oo runtii yaana too dhiirigelin nagadaasi xaafado hamiinkasta tartamaayeen guutaan barnaamijka intaa gabagabayaan xusni iyo bahad warsan guutaan mabasan leyna hunturma caafimaad leh insha allah